بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وkula dalalatin fi nnar insha allahu tabaaraka watacaala silsiladii inoo socotay oo ahayd ashraad asaaca calaamadaheedii qiyaamaha calaamadihii lagu garanayay inuu soo dhowaaday ayayna waxaanu ku jirnay calaamadihii waaweynaa waxaanu soo sharaxnay calaamadihii waaweynaa dajaal khuruuju dajaal iyo nuzulu ciisa calayhi salaam hadda waxaynu sharaxaynaa alimaanu bikhuruuji yajuuj wamajuuj in la rumeeyo oo qofka muslimkaahi uu rumeeyo yajuuj wamajuuj inay soo bixi doonaan oo waxa weeye ay tahay arrintoodu arrin kamid a calaamadaha saacadda oo waxa weye ashraad saacati lkubraa inay kamid tahay kitaabka iyo sunnaha ayaana arrintaa caddaynaya oo waxa weye aynu soo qaadanaynaa wixii adilada kusoo aroortay iyo wixii maaragtay aqwaal lculamaa ayaynu ku cadaynaynaa culamaa salaf saalix ridwan ullahi calayhim qodobka ugu horeeya waxaan kusoo qaadaynaa waataynu niri hadda ka hor markii uu mahdigu yimaado waxaa soo de waxaa imaan doona oo soo bixi doona mahdiga oo jooga dajaal nabiyullahi ciisa baa soo degi doona oo kusoo degi doona almanaarat albayda agteeda meesha waxa weye dimishq u dhow kabacdi markaas iyadoo salaad subax loo diyaar garoobayo iyadoo salaad subax loo diyaar garoobay oo salaadii subax la aqimay oo waxa weye mahdigii uu dadkii rabay inuu tujiyo ayaa waxaa soo degaya nabiyullahi ciisa calayhi salaam kabacdi markii ay salaadii tukadaan oo mahdigu imaam noqdo ayaa waxaa la aadi doonaa dagaalka dajaal lala dagaalamayo nabiyullahi ciisa iyo mahdiga iyo ciidankiiba waxay ku gaari doonaan dajaal meesha la yihahdo babu lud oo ku taala baytulmaqdis meel u dhow oo ardu falastiin kabacdi markuu dilo oo halaagsamo ayaa waxaa soo haray dadkii muslimiinta markay soo haraan oo dajaal iyo ciidankiisa ay jabaan ayaa waxaa markaa dhici doonta sida axaadiista inoo cadaynayso ilaahay oran doonaa addoommadayda waxaad waxa weeye ku aruuri oo waxa weye ciidan waxaa soo dad waxaa soo baxaya aad iyo aad khatar u ah waayo ajuuj wamaajuuj axaadiista ayaa marka inoo caddayn doonta markaas ayay soo baxayaan marka qodobka ugu horeya waxaan kusoo qaadaynaa tacriifu yajuuj wamaajuuj horta waa tacriifinaynaa maxay yihiin yajuujkan wamaajuujkan ma dadba ma jinniba maxay yihiin horta maxay ka samaysan yihiin yajuuj wamajuuj waxay culimmadu leeyihiin horta kow magacooda waa ismaani acjamiyani magacan yajuuj wamajuuj carabi ma aha ba layihi waa cajami ba layihi qaarna culimadu waxay dhahan waa carabi oo waxaa laga soo jeexay oo ishtiqaaqooda laga keenay min ajati naaru ajiijan ay ida iltahabat naarta ololkeeda ayaa laga keenay bayay yidhaahdeen ajat waa markii naartu ololeyso ololka naarta qaarna waxay dhamaya waxaa laga keenay alijaaj ay maarata almaau shadiid lmaluuxa waxa weeye marka ay maaratay biyaha dhanaanka ah oo cusbada badan ujaaj ayaa laga keenay laakiin culimadu waxay u badan yihiin inay carabi ahayn ee isimkan labadan magac ay yihiin magacyo cajamiya mar hadday cajami noqdeenna laa tushtaqu lama soo dhambaro oo magacyo lagama soo meel lagama sifo meel laga keenayo ma jirto mar hadday cajami noqdeen waayo magacyada carabiga ayaa ishtiqaaq leh ishtiqaaq waxa weeye waa meeshii asalka isimkan laga soo qaatay haddaba magacoodu waa yajuuj wa majuuj saasaa kitaabka iyo sunahaba kusoo aroortay magac kale male wa amaa asluhum xaggee bay asalkooda ka yimaadeen ma min albashar ba mise waa min aljini mise waa qoom kaloo ilaahay abuuray asalkooda xaggee bay ka yimaadeen dadka waxaan oo waxa weeye ummadaani waa makhluuq ilaahay abuuraye horta xaggee bay asalkooda ka yimaadeen ma nebi aadam bay ku abtirsadaan oo basharkay ka mid yihiin oo waa dad mise waxa weeye ummado kale ayay ku abtirsadaan oo ma jini miya ma qoom kaloo ilaahay abuurayba horta waa inaynu kala garanaa culimadu waxay leeyihin raximahum ullah fahum min albashar waa dad bay yidhaha dadka ayay la mid yihiin oo basharkay ka mid yihiin oo duriyadda nebi aadam bay ka mid yihiin waxayna sii yidhaahdeen waxay ka mid yihiin oo ku abtirsadaan min dhuriyati yafit ibni nuux calayhi salaam yafit ibni nuux nuux nabiyullahi nuux calayhi salaam saddexdii wiilo uu dhalay oo inoo imaan doonta mil ka mid ah oo yafit la yidhaahdo yafit iyo xam iyo sam buu dhalay ba layihi saddexdoodaa mid ka mid ah oo yafit la yidhaahdo ayuu ku abtirsadaan bay dheheen oo yajuuj wamaajuuj ay ka yimaadeen hadda shakina kuma jira nabiy llahi nuux calayhi salaam inuu yahay min dhuriyati aadam wa xawa calayhim assalaam nabiy llahi aadam iyo xawa inay inay duriyadii ka farcantay inuu nabiy llahi nuux yahay shaki kuma jiro bal waxa weye khalqiga maanta joogo oo dhan noocay doonaan ha noqdeene waxay ku abtirsadaan ba la yidhi maaragtay nabiy llahi nuux calayhi salaam sida inoo imaan doonta oo ibnu kathir iyo ku cadayn doona qaala ibnu kathir raximahullah wuxuu yihi qaala bacdu lculamaa waxay yidhahdeen haaulaai min nasli yafit waa yafit ayaa dhalay ama turki turkidana yafit baa dhalay ba layihi oo nimankan turkiga asalkoodaba qaar baa culimada waxay leeyihiin yajuuj wamaajuuj iyo turkida dadka loo yaqaan walaalay ahaayeen ee markii uu sabdiga xiray oo uu sida inoo imaan doonto uu ku xiray dalqarnayn uu kala xiray intii islaamtay oo uu ka tegey ayaa turki la yidhahda ay taraka dalqarnayn wey macnuhu buu ka yimid baa la turki asalkeen laakiin waxay leeyihiin culimadu waa isku dad oo yafid bay ka wada yimaadeen walakin kana fi ulaa'ika bagyun wa fasaadun wa jura'atun waxa weeye bagyi xadgudub iyo fasaad iyo dhulku ay fasaadiyeen dad gaalo ah oo aad iyo aad ukhatara oo dhulka kharibay ayay ahaayeen ba leyihi saasuu leeyahay ibnu kathir uma qaala wuxuu yihi qowl buu radiyayaa bacd alculamaa ay soo guuriyeen oo israa'iliyaad laga keenay wuxuu yihi waqad xaka nawowiyu fi sharxi muslim imaamu nawowi wuxuu sharxi muslimka kusoo guuriyey oo isagoo dadka qaarkood kasoo guurinaya ana yajuuj wamajuuj khuliquu min maniy kharaja min aadam faاkhtalada bturaab fakhuliquu min dalika wuxuu leeyahay imaamu nawowi aa kasoo guurinaya iyo keyrkiiba inay nabiy llahi aadam calayhi salaam habeen habeenada kamid a inuu isku junuubay oo riyooday isku junuubay biyihiisii inay dhulka ku daateen ciidda inay galeen markaa laga abuuray dadkan yajuuj wamaajuuj ee xaawo ayna dhalin oo waxa weye aynan ahayn faracii xaawa facalaa hada buu yili yakunu makhluuqayni haddii sidaa la yidhahdo marka waxay noqonayaan buu yihi makhluuq gaara oo nabiyullahi aadam laga abuuray oona xaawa dhalin wa hada gariibun jiddan ay daciifun jidd waa qowl daciifa laa daliila calayhi wax daliila lama hayo la min caqli wala min naqlin walaa yajuuzu اlictimaadu haahuna calى ma yaxkiihi bacdu ahli اlkitaab lima cindahu min alaxaadiis alkadiba waxa weeye ibn ibn kahiir wuxuu leeyahay qowlkaasi waa qowl daciifa caqligana suurtagal kuma waayo qof baa riyooday ciiddii biyihiisii baa ciidda galay ciiddii baa markaa waxay noqotay dad waa qowl waxa weye ilahay waa awoodaa laakin waxa weeye caqligu wax oo waxa weye ilaa iyo hadda wax dhacay ma aha caqligana kuma suubana oo waxa weeye nasligii bay khilaafsan tahay sidii dadku ufarcamayey ayay khilaafsan tahay oo bini-aadmigu siduu usoo farcamay waa la yaqaanaa waxa weeye waa nin iyo waxa weeye qof dumara oo isku tegey oo ilma iska dhalay taa un baa farca bini-aadmiga lagu yiqiinay laakin laguma aqoonin in waxa weeye qof intuu junuubo ciiddu ay dad dhasho taas waxa weeye bilow-aadmiga farciisa laguma aqoonin wey sidaas daraaddeed marka qawlkaa waa daciif waxaana qawlkan keenay oo waxa weeye bani israailiyaad wey reer bani israiil baa laga keenay mana banaane buu yihi ibnu kathir in meelahan oo kale caqaa'idka waayo caqiide wey arrintaani in la yidhaahdo yajuuj wamajuuj xaggey ka yimaadeen xaggeese ku nool yihiin ma imaan doonaan waa arrin caqiideah qofkii marka haddii uu rabo caqiido wixii caqiide ah reer bani israail laga qaadan mayo waayo beentoodii iyo runtoodii lama kala garanayo oo waxa weeye kutubtoodii iyo waxoodii o dhan way bedeleen been bay ka buuxiyeen waxyaalo khaladay ku dareen sidaa daraaddeed way bedeleen oo waxa weye arrin badan ayay ku bedeleen fanabaduuhu walaa duhurihim kitaabkii hore intay tuureen bay waxyaalo kale ay ku bedeleen oo waxa weeye ay aad iyo aad u bedeleen kitaabki ilaahay hadday marka kitaabki ilaahay bedeleen oo loo soo dejiyey towraad oo waxa weye ay qoreen kutub beena oo ciiddaa ka badan lama ictimaadayo wuxuu leeyahay ibnu kahiir walaa yajuuzu markuu yihi laa min caqlin walaa min naqlin laa daliila buu yihi calayhi laa min caqlin walaa min naqlin daliil looma hayo caqli suuban iyo waxa weeye wax naqliya naqli waxaa la yidhahdaa qaala allahu wa qaala rasuulu wixii kitaabka iyo sunaha ku sugnaaday ayaa la yidhahdaa naql oo laga soo naqliyey laga keenay nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu yihi walaa yajuuzu lictimaadu mana banaano buu yihi in la ictimaado la deliishado haahunaa calaa maa yaxkiihi bacdu ahlilkitaab waxyaalaha ahlukitaabku ay keenayaan in la deliishado oo la qaato ma banaano buu yihi lima cindahum min alaxaadiis almuftacala ay alkadaaba axaadiis almakduuba axaadiis badan oo beena ayaa ku jirta buu yihi waxooda wallahu aclam way haddaba qawlka halkaa waxay nooga caddaatay qawlkaas inuu daciif yahay waqad rawaa alxaakim imaamu xaakim waxa uu werinayaa fi mustadrikihi kitaabkiisa almustadrak waxa uu ku werinaya can saciid ibn lmusayib uu ka werinaya waa taabici qaala inuu yihi nuux calayhi salaam waxa uu dhalay saddex wiil sam wa xam wa yafit sam wuxuu sii dhalay saddexdii wiil baa marka farcamay buu leeyahy saddexdii wiil ayaa mid waliba dad dhalay waxaa sam ka farcamay buu yihi carabta alcarab wa faris wa room carabta nimanka la yidhaahdo noocay doonaanba ha noqdeen oo aada u fara badan wa faris nimankaa farisiinta oo ardu iran iyo dhulkaa iyo ilaa iyo laga gaaride dhulkaas hindi waxaas o dhan baa laisku yihahdaa bakistan iyo dadkaas oo dhan farisiinta la yihahdo wa fi kuli haaulaai khayr buu yihi dadkaasoo dhan khayr bay ku jira bu khayr bay leeyihin buu yihi macnaha carabta iyo farisiinta iyo room iyo waa dad badan oo wanaagsan baa ku jira wuxuu yihi xaamna wuxuu dhalay buu yihi assawdan walbarbar walqibd xam wuxuu dhalay buu yihi dadka madow waa dadkan afrikaanka ah oo madmadow oo waxa weeye nooc walba leh oo afrikaanka ah loo yaqaano africa waa dadka madow calaa kuli xaal meeshay doonaan ba ha joogeen walbarbar barbarkuna waxa weye waa dadkaas makaariba oo dhulka waxa weeye morocco iyo tunis iyo libya iyo dhulkaasay ku nool yihiin barbar baa la yidhaha waa dad macruufa oo fara badan wuxuu yihi walqibdi qibdiguna waa dadkii masr oo faraaciintii saddexdaas qolana waa ka waxay ka yimaadeen bu yihi xam yafitna wuxuu dhalay bu yihi aturka wasaqaaliba saqaalibada waa dadka indhaha yar ba layihi oo jaina iyo dadkaas indho yarta oo indhaha yaryar oo ka duwan wa yajuuju wamajuuj iyo yajuuj wamajuuj hadda haddaad maanta caalamka fiirisid sidaas uu uqaybiyey bay dadku uqaybsamaan ummaddu ama waa carab ama waa farisiin ama waa ruum ruumku waa dadkan caddaankaa oo dhan wey waayo asalkooda waxay ka yimaadeen ruumiyiintu waa dadkan yurubiyanka oo caddaanka ah meeshay doonaan ba ha joogeen dadka caddaanka ah dadkan caddaankan asalkooda waxay ku atirsadaan oo ka yimaadeen ba la yihi ciisuwa ibnu isxaaq calayhi salaam nabiy llahi isxaaq baa laba nin dhalay ba la yihi yacquub iyo ciisuwa ciisuwa waxaa ka farcamay dadka yurubiyanka oo caddaanka ah meeshay doonaan ha joogeen marka ama america ha joogeen ama meel walba ha joogeen waa dadkan caddaanka ah waa isku farac waxay kasoo jeedaan ba la yihi ciisuwa ibnu isxaaq reer bani israailna waxay kasoo jeedaan yacquub carabtuna waxay kasoo jeedaan nabiyullahi ismaaciil calayhi salaam haddaba marka farisiintuna waxay kasoo jeedaan ba le iyaguna waa farac gaara marka carab iyo ruom waxay isla noqdeen iyo reer bani israil kulli waxay isla noqdeen duriyatu nabiyullahi ibrahim bay wada galaan farisiintuna waa ka duwan yihiin oo waxa weye iyagu nabiyullahi nuux bay ku abtirsadaan oo waxa weye dad jira oo welgoo jiray oo ka horreeyey nabiyullahi ibrahim wey oo waxa weye waa farac ka horreeyey nabiyullahi ibrahim oo dad jira bay ahaayeen faris baa la ohan jiray ardu faris marka ardu faris maanta iran baa loo yaqaanaa laakin waxa weye dhulkaasoo dhan baa la ohan jiray faris wax alla wixii maaragtay halkaas xukum xukumooyinkii ka jiray oo dhan ilaa iyo waxa weye dadkan hadda urduga iyo dadkaas oo dhan ama bakistan ama afghanistan ama taskikistan dadkaas oo dhan ayaa waxa weye ku abtirsada waana isku eg yihiin haddaad fiirisid waa isku wada egyihin hadda maanta cadaanka waa isku eg yihiin carabta waa isku eg tahay farisiinta waa isku eg yihiin dadkas madmadow noocay doonaan baa ku iftirsadeene fiihi shabah waa isku eg yihiin oo waxa weye iyaguna waxay ku abtirsanayaan ba layidhi xam barbariyintana haddii aad fiirisid madowgaa ku jira oo waxa weye nooc waxa weye cadaankiina waa ka duwan yihiin carabti waa ka duwan yihiin madowgiina waa ka duwan yihin laakin haddaad fiirisid madowgay xigaan waayo waxay leeyihiin yar yaro waa timo adag yihiin oo timo adag bay leeyihiin xoogaa qaabka haba gaduudnaadeen oo waxa weye midab ha lahaadeen aan madow ahayn laakin qaabka markaad fiirisid iyo waxa weye siday u samaysan yihiin way isshabahaan iyaga iyo dadka madow iyo qibdiyinta qibdiguna dee waaba madow a dad madow caadiya oo asalkoodaba africa ka yimidin baa laleeyahy haddaba marka shabah baa ka dhexeeya wuxuu leeyahy marka saddexdaasna waxay ka wada yimaadeen bu yihi xam wuxuu yihi yafid waxaa ka yimid bu dadkan turkida la yidhaha aturka waxaa la yidhahdaa dad fara badan dadkan dawladdan maanta turkiya loo yaqaan keliya ma aha armenia iyo waxa weye dadkii ay ka yimaadeen maaragtay ereadaasoo dhan ay ka yimaadeen xataa nimankii tataarka ahaa waxaasoo dhan baa turki la yihahdaa ba layidhi dadkan marka waxay uqaybsamayeen turki iyo faris iyo iyo carab iyo rumiyiin iyo dad saasaa loo qaybin jiray iyo barbariyiin iyo african iyo marka turkidu waa dhul dhan bay ahayd oo aad iyo aad u weyn oo dee hadda qaar maanta waxa weye xataa ceelaa iyo ruushka iyo halka ay ka tirsan yihiin oo dhul badan ah ayaa la oran jiray ee dawladdan maanta turkiya keliya ma aha waxa loo jeeda wasaqaaliba saqaalibana waa dadka indhaha yaroo isku eg meel walba ay joogaan waa isku eg yihiin dadka indhaha yar ama jayna ha noqdeen ama indunusiyan ha noqdeen ama kulli way isku eg yihiin haddaad fiirisid indha yaryaraan iyo timaha iyo way iswada shabahaan waxayna laakin shabahaan oo u yaro eg yihiin dadkan turkida ummadda kale markaad u barbardhigtid badalan afrikaanka ma shabahaan dadka madow ma shabahaan carab uma soo dhowo cadaan uma dhowo dadkaanay xigaano u yaro dhow yihiin haddaad fiirisid wayajuuj wamajuuj marka yajuuj wamajuuj weli ma aynu arag marka waxay leeyihin culummadu sidaas maratay uu kusoo guurinayo waxa weeye saciid ibn musey taabicigii jaliilka ah oo waxa weye min kibaari taabiciin kamid a waxa uu leeyahay dadku saddexdaasay uqeybsamaan saddexdaa nin ayay dadku ku abtirsadaan xadiid marka waxaa jira marfuuca oo uu warinayo bazaar oo waxa weye nebiga loo tirinaya kaasi waa daciif oo saan oo kale keenaya lakin qaala ibn kair wuxuu yihi walmaxfudu can saciid min qowlihi saciid ibn musayib ayaa kalaamka iska leh ee ma aha xadiis saxiixa saas wuu ufasiraya waya wa qaala alxaafid ibn xajar wuxuu yihi wayajuuju wamajuuj qabiilataani waa laba qabiilo min waladi yaafit ibni nuux xaafid ibn xajarna saasuu fatxulbaariga kuleeyahay laba qabiilo weeye oo yajuuj wa majuuj waa laba qabiile bu yihi labadaa qabiilana waxay kasoo farcameen ninka la yidhaha yaafit ibna nuux uma qaala ibn kair raximahullah wuxuu yihi wuxuu soo celiyey qawlkii maya uma qaala xaafid ibn xajar wuxuu yihi wuxuu keenay isna qawlkii imaam nawowi wuxuu yihi waqad ashaara bu yihi wuxuu ishaaray bu yihi imaam nawowi wakayruhu ilaa xikaayati man zacma wuxuu ka tilmaamay xaafid ibn xajar raximah llah wuxuu leeyahay man zacma asalkana haddii zacma la isticmaalo ilaa qariina inay kutufta mooye waa iska been hawaazeen wey waa waxaan jirin bay sheegteen laakin mar ay saxiix loo isticmaalayana way jirtaa zacma waxay sheegteen bu yihi sidii uu inoo keenay markii hore ibn kathir oo yihi maaragtay nabiy llahi aadam baa hameen seexday faxtalama waa riyooday markaasaa biyihiisii ku dhaceen dhulka markaasay dhex galeen markaasay yajuuj wamajuuj ka farcameen wa hada qowl munkar bu yihi waa qowl munkara jiddan bu yihi laa asla lahu wax asala male bu yihi qowl saxiixana ma aha ilaa can bacdi ahli lkitaab waxa weye reer bani israail un baa laga keenay bu wadakara ibnu hishaam wuxuu sheegay bu yihi ibn hishaam wuxuu yihi ana ummatan minhum yajuuj wamajuuj qeyb kamid ah aamanuu way rumeeyeen oo iimaan saxiixa laga helay billahi fatarakahum dhulqarnayn dhulqarnayn baa isaga tegey dhulqarnayn ayaa ka tegey oo waxa weeye aan laynin markaa dhulqarnayn ayaa ka tegey bu yihi markaasaa waxaa loo markuu u uu dhisayey lamaa banaa asad biarmenia fasumuu bidalika aturk turki baa lagu magacaaba haddaba marka qowlkaa waxaa waafaqaya inay qaarkood islaameen yajuuj wamajuuj markii uu gaaray dalqarnayn xatى إda barqa bayna الsadayni wajada min dunihima qowma la yakaduna yafqahuna qowla qaluu ya tha lqarnayn aayadahaas ayuu ka hadlaya oo waxa weye tafsirku aayadahaasu inoogu imaanaya oo halkaas uu ka hadlaya haddaba marka wuxuu leeyahay ibn hisham iyo ay sheegayaan in nimankan turkigaba iyo yajuuj wamajuuj ayba wada deganaayeen oo isku dad ahaayeen oo waxa weeye qaarkoodna gaaloobeen oo intii gaalooday ay dhulka fasaadiyeen oo yajuuj wamajuuj loo bixiyey intii muslintay oo uu iska daayey oo uuna derbi ku xirinna loo bixiyey abturka ay taraka uu ka tegey ayaa laga wada wa fatxulbaariga majalada lixaad afar boqol afartan iyo lix ayuu kalaamka ku keenaya xaafid ibn xajar raximah llah haddaba waxaa jira xadiis saxiixa oo imaam albukhaari warinayo oo maw arrintaba caddaynayaba in yajuuj wamajuuj ay yihiin min duriyati aadam calayhi salaam oo waxa weye nabiy llahi aadam ay ka farcameen marka xadiidkaasi mar hadduu saxiix yahay oo uu caddeeyey in u yihiin duriyaddii nebi aadam qawlka qawlka culimmadu markaa wuxuu noqonayaa xaggee bay ka galaan faraca xaggay ka galaan bal warka xadiidkaan akriyeynaa si waadix inoogu noqoto in ay yihiin horta duriyaddii nebi aadam oo nabiy llahi aadam ay ka farcameen oo bashar yihiin waaya imaam lbukhaari waxa uu werinaya can abi saciid alkhudriy uu ka warinaya radi allahu canhu can rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam isagoo oo abi saciidna nebiga ka warinaya waxa uu yihi yaqulu llahu ilaahay baa waxa uu odrhanayaa aadam la hadlaya oo wuxuu leeyahy ya aadam waa qiyaamaha markii la tago oo aakhiro la tago oo dadkii oo dhan maxsharka taagan yihiin khalqigii ilaahay o dhan halkaa la isugu keeno ayaa wuxuu odhanayaa ilaahay ya aadam aadam baa loo yeelaya fayaqul wuxuu leeyaha labayka wasacdayka walkhayru fi yaday macnaha waan ku ajiibay wanaag oo dhan iyo khayr oo dhan na waxa weye gacantaadii ku jira fayaqul wuxuu leeyaha akrij bacta annaar soo saar dadka naarta gelaya ay duriyadaada ka soo saar dadka naarta gelaya qaala markaasu wuxuu leeyahy wama bactu nnaar ya rab macnaha ila waa maxay imsaa gelaya meeqaa gelaya ila isaga ma oge ilahay baa markaa wuxuu odhanayaa min kuli alfin tiscamiatin wa tiscatan wa tisciin kunkiiba waxaad ka soo saartaa oo naarta u dareerisaa sagaal boqol sagaashan iyo sagaal hal nin baa ka soo haray kunkiiba hal qof baa soo haray oo ahlu janno ka noqonay wuxuu yihi nabigu fa cindaha tashiibu saqiir yashiibu sagiir markaas ayaa qofkii yaraa oo dhalinyarada ahaa hal mar ciroobaya naxdin awgeed markii la yidhaahdo kunkiiba sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal naarta u dareeri dee qof walba wuxuu isleeya hal qof baa soo haray kee noqonay ahlo naar baa noqotay marka qof walba waa naxaya markaasu wuxuu yihi nabigu watadacu kula dati xamlin xamlaha watura annaasa sukara wama hum bisukara walakina cadaab allahi shadiid maalinta noocaasa ayaa wax walba oo uurka wax ku jiray dhigaya wa tara annaasa sukara dadkiina waxaa arkaysaa iyadood moodinay sarqaansan yihiin oo wareereen mana sarqaansane eh cadaabka ilaahay oo aada u adag naxdinta ay ka naxeen ayaa arrintaa keentay qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadiya marka nabiga la hadlay qaaluu waxay yidhahdeen ya rasuula allah wa ayunaa dalika alwaaxid kaayagee noqonayo qofkaas macnaha kunka halka qof oo laga soo reebay de kaayagee noqonayo ehlu naar baa la wada noqday marka naar baa la isku dareeriyey qaala markaasu nebigu wuxuu yidhi abshiruu bishaaraysa fa ina minkum rajula wa yajuuj wamajuuj alfun kun qof oo yajuuj wamajuuja iyo hal qof oo ummadda nebi maxameda oo ummadda rumaysay oo muslimiinta ah ayaa laisku qiyaasaya kunkii waxaa loo dareerinayaa sagaal boq macnaha kunkii ahaa yajuuj wamajuuj naartaa loo dareerinaya qofkii ummadda nebi maxamed ahaa oo rumeeyey oo muslimkaana waa soo haraya jannu galaya marka marka yajuuj wamajuuj ummadda nebi maxamed ilaa qiyaama saaca markii la isku keeno halkii qof oo ummadda nebi maxamed oo rumeeyeyba wuxuu u dhigmayaa kun qof oo yajuuj wamajuuja fara badni intay ka qabaan subxaana allah aad bay u fara badan yihiin marka oo aqoon badan wey markaasuu nabigu wuxuu yidhi waladi nafsii biyadi bishaaru keena haddana nebigu waxaan rajaynayaa ilaahigii waxaan ku dhaaranayaa naftayda ay gacantiisa ku jirtay arju an takuna rubca ahli ljanna waxaan rajaynayaa dadka jannada gelaya inay ummadaydu afar meelood meel noqoto markaas haddana wuxuu yihi waxaan rajaynayaa inay noqoto thulutha ahli ljanna saddex meelood oo meel laga sii bediyey haddana waxaan rajaynayaa buu yihi nisfa ahli ljanna bar inay ka kamid no inay bar noqoto macnaha ummadaydu dadka jannada gelaya bar bay noqonaysaa barka kalena ummadihii hore oo dhan wixii islaamay oo ummadihii hore o dhan ilaa nabiyullahi aadam laga soo bilaabo ayay noqonaya wuxuu yihi labadaa arrintaasna waxaa keenaysa macnaha ummaddan nebi maxamed alayhi salatu salaam dee dadki islaamkiibaa badan oo aad iyo aad sida loo islaamay oo loo raacay oo diintii dee nebi loo raacay ma jiro nabiyullahi muusa baa kusoo xiga sida axaadiis kale caddaynayso oo nebigu uu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa la itusay ummadihii curidat calaya alumam markaasaan waxaan arkay buu yidhi nebi wa macahu rajul aw rajulaan laba nin ama nin la socdo oo nebi aan cidibo la socon ilaa markii dambe aan arkay sawaad aad u madow oo fara badan lay tusay oo waxa weeye aad u fara badan markaasaan ummadayda u maleeyey kaasaa laigu yidhi haada muusa wa qawmuhu waa nabiyullahi muusa iyo dadkiisii markaasaa haddana la yidhi xagga kale eeg markaasaa waxaa lay tusay buu yidhi ummad aad u fara badan oo dhinac walba buuxisay markaasaa waxaa lagu yidhi ummadaadii wata haddaba ummadda nebi maxamed ayaa ugu badan muslimiinta waa muslimiintii baa laga hadlaya dadkii islaamay oo nebiyada rumeeyey waxaa ugu badan ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxayna noqonaysaa ummadda nebi maxamed oo faraha badan halkii ninba wuxuu udhigmayaa markii ya-ajuuj wama-ajuuj loo barbar dhigo oo waxa weye la isku qiyaaso kun ya-ajuuj wama-ajuuja waxaa udhigmaya hal qof oo waxa wey bay udhigmay macnaa halkii qofba waxaa kusoo aadaya markii la qaybiyo kun kunkaasaa naarta loo dareerinayaa markaasaa ninkii muslimka ahaana ka badbaaday markaasay ummadda nebi maxamed dadka jannada gelaya waxay noqonayaan bar kala bar bay noqonayan markaasuu nebigu wuxuu yihi sii tusaaleeyey oo saxaabadii aad inoogu sii bishaaraynaya nebigu ma antum buu yihi fi nnaasi ilaa ka shacrati sawdaa fi jildi thawrin abyad aw ka shacratin baydaa fi jildi thawrin aswad wuxuu nebigu ku tilmaamay wuxuu yihi ummadihii hore marka la idii bandhigo ma iidan tihin buu yihi marka ma ujeedaan ma antum fi nnaasi buu yihi dadka haddaba yajuuj wamaajuuj dadkiibuu ku daray nebigu dadka markii laydii barbar dhigo ma tiidin buu yihi waxaad ku dhex noqonaysaan haddii dadka laydinku daro ilaa nebi aadam duriyadiisii ilaa qiyaam saaca markii las meel la isugu keeno waxaad noqonaysaan buu yihi kashacrati tin assawdaa tin madow oo fii jildi thawrin abyad waxa weeye ku taala haragga waxa weeye dibiga cad dibi cad oo kulligii wada cad thawrin abyad dibi wada cad oo hal timoo madow uu dushiisa ku yaalo intii kalena caddahay masalan dee timihii waa badan yihiin masalan qiyaas ahaan hadda haddii la yidhaahdo qofka madaxiisa hal tim oo ciro ahaa ku yaala intii kalena waa madowdahay de muxuu noqonayaa halkaa xabo waxa weye wax aad u yar nisbe aad u yar weyn haddaba marka ka waran dibi dhan oo cad oo hal tinoo madooba ku yaalo yaa arkaya cidno arki mayso marka ummadda nebi maxamed markii ummadihii o dhan lagu sii dhex daayo waxay noqonaysaa hadhow qiyaamaha wax aad u yar oo aan la arkaynin ayay noqonaya ama waxa weeye ka shacrati albaydaa tin cad oo fii jildi thawrin aswad waa isbedelkii waxa weye dibi madow oo hal timoo cad ku yaalo maxaa laga garanaya oo wuxuu yihi karaqmati fi diraaci alximaar macnaha bar raqma waa bar raqamku bar madow oo waxa weeye ku taala hal bara oo ku taala waxa weeye maaragtay dameerka qoobkiisa dhudhunka dameerka dhudhunka kaga taalla maxaa laga garanaya hadduu dameerkii kulligii madow yahay oo barcada halkaa kaga taalo ama waxa weye gabal yarale oo halkaa ay kaga taalo de waxba laga garan mayo marka waa wax aad u yar ay macnaha wuxuu qiyaasaya xadiidku nisbada ummadda nebi maxamed oo muslimiinta markii aakhira la tago ummadihii hore markii la isku keeno ya-juuj wama-juujna lagu soo dhex daro inay noqonayaan wax aad iyo aad u yar oo waxa weye yaraanta ka bad wa amaa markii jannada la yidhaahdo ummadda nebi maxamed baa ugu badan oo ummaddii nebi maxamed waxay noqonayaan ummad aad u badan waayo atbaacdii nebiga way badan yihin marka waa kala labo markii dadkao dhan la isku barbardhigana ummadda nebi maxamed waa yaraanaysa markii nebiyadii yaa rumeeyey la yidhahdana ummadda nebi maxamed baa ugu badan macnuhu waa saas imaam albukhaari ayaa warinaya xadiidka saddex kun saddex boqol iyo waxa weye afartan iyo sideed imaamu axmed iyo muslimna waa werinaya haddaba xadiidkaa wuxuu inoo cadaynayaa oo fawaa'idiisa ka mid a ana ya-juuj wama-juuj min annaas inay dadka ka mid yihiin oo basharka ka mid yihiin oo duriyadda nebi aadam ka mid yihiin ayuu inoo cadaynaya haddaba marka haddaynu qaadana xadiidkaas aynu ogaanay inay yihiin duriyaddii nebi aadam qowlkii saciid ibni musayibna aynu keenno waxay markaa imaanaysa inay yihiin duriyaddii nebi aadam kabacdina farcii nabiy llahi nuux sida inoo imaan doonta aayadda qur-aanka wajacalnaa duriyatahu hum lbaaqiin ay culummadu u caddayn doonaan way wuxuu yihi wa amaa sifatuhum tilmaantooda iyo habkay u eg yihiin waa maxay see bay u eg yihiin dadkan kalaan badan baa jira oo waxa weeye tilmaamo badan oo waxa weeye lagu tilmaamay laakin waxaanu soo qaadanaynaa inagu waxa saxiixa wixii daciifa iyo wixii bani israailiyaada iyo waxaaso dhan sheetigeyna qaala ibn kathir raximahullah wuxuu yihi wuxuu yihi fi dikri yajuuj wamajuuj markuu albidaaya wanihaaya uu kaga hadlayo wuxuu yihi hum duriyatu aadam bilaa khilaaf khilaaf kuma jira buu yihi inay yihiin duriyadii nebi aadam wuu caddeeyey uma qaala wuxuu yihi uma hum min duriyati nuux kabacdina waxay sii yihiin buu yihi duriyadii nebi nuux calayhi salaam liana allaha tacaala akbara waa kan halkaanu inoogu caddaynaya ibn kathiir inay yihiin duriyadii nebi nuux wuxuu yihi liana allaha akbara ilahay liana allaha tacaala korahaye akbara wuxuu inoo sheegay annahu istajaaba licabdihi nuux calayhi salaam inuu dacwadii fi ducaa'ihi calaa ahli اlardi nabiyullahi nuux calayhi salaam markay dadkiisii rumayn waayeen oo gaaloobeen oo dacwadii uu ugu yeerayo sagaal boqol iyo konton sano alfa sanatin ilaa khamsiina caama markuu ugu yeerayo sagaal boqol iyo konton sano uu markii dambe ka quustay oo uu ilaahay yihi lan yu'mina min qowmika ilaa man qad aaman ilaahayna u waxyooday inayna dadkaani rumaynaynin ayuu markaa habaaray marka oo uu yihi rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara ilaahay ou dhulka ha uga tegin gaalada hal qofna ha uga teg eber ka dhig gaaloo dhan ilaah dhulka ka dhamin fa qaala tacaala ilahay wuxuu yihi markii la halaagayey faanjaynaahu wa asxaaba asafiina isaga iyo waxaanu badbaadinay intii doonta la raacday intii doonta la raacday oo waxa weeye mu muslimiinta ahay ayaanu raacan ayaanu badbaadinay markaasuu ilaahay haddana waxa uu yihi markuu fi suurati cankabuud ilaahay saa inagu yihi ayaa ilaahay waxa uu yihi fi suurati wasaafaat kabacdi markii nabiy llahi nuuxiy laga soo sheekeeyey wajacalnaa dhuriyatahu naadaas waxay unoqonaysaa damiirku wajacalnaa ay macnaha ilahay wuxuu yihi waxaanu ka yeelay dhuriyatahu marka ha'daas damiirka dhuriyatuhu hu'daas waxay unoqonaysaa ha damiir wey waxay unoqonaysaa ay nuux calayhi salaam wajacalnaa dhuriyat dhuriyatahu ay nabiy llahi nuux hum lbaaqiin ay kuwa baaqiga ah oo maanta caalamka jooga humtaan waxa wey duriyadiisii hum lbaaqiin kuwa baaqiga ah marka oo maanta caalamka ku nool oo jooga waxa ay yihiin duriyadii nabi nuux marka culummadu waxay leeyihiin nabiy llahi nuux calayhi salaam dadkii rumeeyey wamaa aamana macahu ilaa qaliil dad yar baa horta rumeeyey sideetan wax saasa culummadu ku tilmaameen ayaa doontii la fuulay markay doontii saaraayeen muddo oo ka degeen oo dhulka u degeen kabacdi saddexdiisii wiil oo rumeeyey ilay saddexdaa wiil buu watay ba lii xaaskiisii iyo wiilkii kale iyo kulli waa tii lagu halaagay wixii gaaloobay waa la halaagay laakiin saddexdaa wiil oo rumeeyey oo muslimiin ahaa yaafid iyo xam iyo sam saddexdaa wiil oo nabiyullaahi uu dhalay nuux ba la yidhi ayaa marka farcamay amaa dadkii kale oo waxa weeye la raacay doonta waa baabi'een ba lii oo kulli waxa weeye farac ma yeelan waxaa marka adduunka waxaa ku farcamay ba la yihi saddexdaa wiil wax alla marka waxa bashar maanta sheegtay bilow aadmiya oo midabku doona ha lahaado suu doonana ha weekaado noocuu doonana ha noqdee waa duriyadii nabi nuux ba layihi marka waxay yidhahdaan culummadu abulbashar athani abulbashar athani waa aabihii labaad oo basharka bay yidhahdeen haddaba marka nabiyullahi nuux calayhi salaam waa aabihii labaad markii ugu horreysay nabiyullahi aadam baa laga soo farcamay kabacdina waxaa laga soo farcamay nabiyullahi nuux wax alla waxa maanta joogana caalamkana waxay galaan nabiyullahi nuux markaan ka sheekeynaynay qasas lambiyana silsilatu qasas alambiyana nebi walba waxay culummadu inoo keeneen abtiriskiisii iyo sida uu u gala nabiyullahi nuux ha u kala dhawaadeen waxa weye kulli ilaa nebi nabiyullahi ibrahim laga soo gaaray kulli waxay ku abtirsanayeen nabiyullahi nuux wixii nabiyullahi nabiyullahi ibrahim ka dambeeya oo nebiyana waxay ku abtirsadaan nabiyullahi ibrahim haddaba kulligood marka waxay wada gelayaan say u dhan yihiin nabiyullahi nuux alayhi salaam way halkaa ayuu marka ku caddeeyey oo wuxuu yihi ibn kathir qawlkaa wajacalnaa dhuriyatahu hum lbaaqiin ayaa ina tusaya wax alla waxa basharka maanta jooga inay yihiin nabiyullahi nuux duriyadiisii amaa qowlka daciifkaa qowlkiibuu haddana radiyaya oo odhanayay nabiyullahi aadam baa riyooday oo waxa weye si kale ayay dadkaana ku yimaadeen qowlkaasi buu yihi waa qowl daciifa oo waxaa soo guuriyey buu yihi imaamu nawowi iyo keyrkii wadacafuuhu wayna daciifiyeen iyaga soo guuriyey laftigoodii baa daciifiyey oo imaamu nawowi iyo waa daciifinayaan qowlkan markay keenaan way daciifinayan waxay leeyihin waa daciif way waxaa kaloo daciifa bu yihi wuxuu yihi waa daciif bu yihi id laa daliila caleyh bal huwa mukhaalifun lima dakarna min ana jamiica annaasi alyowm min duriyati nuux alayhi salaam binafsi lqur'an way wuxuu yihi wahakada man zacama anahum calaa ashkaalin mukhtalifa waxay leeyihiin dadka qaar baa waxay yidhahdeen reer bani israiil baa waxa laga soo guuriya inay yihiin dad aad iyo aad u kala duwan oo midab oo noocyo kala duwan leh waxaa ku jira bay dhaheen mid aad u dheer sida waxa weeye geedaha dheer dheer oo timirta oo kale waxaa ku jira bay dhaheen mid aad u gaaban oo waxa weye hal taakal eg waxaa ku jira bay dhaheen mid dhega waaweyn oo dhegna goglanaya dhegna barkanaya waxaasoo dhan waa israa'iiliyaad laa daliila caleyh waxoo dhan waxa weeye waxa weye waa cilmi geyb wax cilmi geybeena adoon daliil uhaynin inaad ku hadashid waa xaaraam haddaba waxa weye arrintaasoo dhan waa baatil in la yidhaha way gaagaaban yihiin xaggay leegyihiin way waxaasoo dhan waa baatil wixii adilla ku sugnaatay ayaanu qaadanayna waayo sababtu waxa weeye haddii la yidhaahdo noocaas de waxay ka hor imaanayaan marka waxa weeye axaadiista saxiixa wuxuu yihi qaala wuxuu yihi wasaxiixu buu yihi ibn kathir sida saxiixa waxa weye anahu min bani aadam wa calaa ashkaalihim wa sifaatihim wuxuu yihi sida saxiixa ah waa duriyadii nebi aadam sida bilow aamnigu u egyahay bay u eg yihiin sida ama gaagaaban yihiin ama dheerdheeri waa bilow aamnig oo kale aduu masalan innaga hadda soomaalida keliya maanta hadaynu tusaale usoo qaadano miyay isku wada egyihiin waa maya dad baa gaagaaban dad baa dheer dheer dad baa cadcad dad baa madmadow qofba waasi qaar baa timin jilicsan qaar baa timin adag sidaas aynu inaguna u kala duwan nahay ayay iyaguna u kala duwan yihiin waayo waa bilo aamni bilo aamnigo dhan baana dhaqankaa lagu yaqaan waqad qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nebiguna wuxuu yihi ilaahay aadam wuxuu abuuray in allaha khalaqa aadam waduuluhu situuna diraacan ilaahay nabiyullahi aadam wuxuu abuuray isagoo dheerarkiisu uu dhan yahay lixdan dhudhun uma lam yazal alkhalqu yanqusu xata alaan kabacdi bilo aamnigu waa soo yaraanayay waa soo daciifayey waa soo gaabanayey waa soo gaabanayey maanta dadka aad arkaysaan marka oo laba labada mitir lala yaabayo qofkii maanta laba mitira lala yaabayo leya waa ebel waa dheeryahay caadi maaha telefishinada laga sii daynaya laba mitir iyo wax yar noqda hadda situuna diraacan waxa weye waa imisa subxaan allah wan uma qaala ibn kathir wuxuu yihi hada faysal fi hada albaab khilaaf xadiidkan ayaaba arrintaba kala saaraya waayo sababtu waxa weeye bilow aamniga ayay la mid yihiin nimanku waxa weeye wax kale wax lixdan dhundhun ka dheeraan karana ma jiraan waayo sababtu waxa weye nabiyullahi aadam ayaaba lixdan dhundhun ahaa wayna soo yaraanaya khalqigu oo hoos bu usoo dhacaya kor u socon maynin sidaas ayuu kuleeyahay ibn kathir annihaaya fi lfitan walmalaaxim majalada koowaad laba boqol ilaa laba boqol iyo kow safxada w wqad dakra ibn kaثيir waxa uu sheegay anahum yushbihuuna abnaa'a jinsihi min aturki wuxuu yihi ibn kaثiir waxay shabahaan buu yihi oo u eg yihiin walaalahood nimankaa turkida la yihaahdo oo isku dad yihiin oo yaafid ka wada yimaadeen ayay isshabahaan buu yihi wuxuu yihi sigaar اlcuyuun horta wuxuu yihi waa cajamiin oo waxa weye kalaamkooda fasiix maaha aturku alhatm hatamka a markii cajm cujma macnaha una qofku ay aladi laa yafsixu laa yafsixu shay'an manaa aan si fiican uhadli karin ba layahay sigaar lcuyuun buu yihi indhada yareer bay leeyihiin kaana wujuhum lmajaan lmuطraqa waxa weeye wejigooda waxaad moodaa bahalkan tursiga la yihahdo oo waxa weeye gaashaanka ay isaga dhigaan oo goobaabintaa oo kale calaa ashkaali turki sida turkida wa alwaanihim iyo midabkoodana waa iyagoo kale bu yihi way wa rawaa imaamu axmed imaamu axmed wuxuu warinaya can ibni xarmala uu ka warinaya can khaalatihi habaryartii isna ka warinayaa qaalat inay tiri khadaba rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilah ba khudbeeyey marka habaryartii xarmala ibni xarmala habaryartiis ayaa saxaabiyada habaryartiisaa marka xadiidka warinaysa waxay tihi nebiga ayaa khudbeeyey khadaba rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam maalin buu nebigu noo khudbeeyey faqaala wuxuu yihi inakum taquluuna waxaad leedihiin laa caduwa cadow ma jiro oo waxa weye nabadgelyaa la gaari doonaa oo dagaal dambe dhici mayaad leedihiin buu yihi way markaasuu nebigu wuxuu yihi wa inakum laa tazaaluuna tuqaatiluuna caduwan ka zuuli maysaan inaad dagaal ku jiraysaan ay ummadda islaamka weligiin dagaal ka zuuli maysaan xataa ya'tii ya'juuj wa ma'juuj ilaa ya'juuj wa ma'juuj ay soo baxaan caraadu lwujuh wejiyo balbalaaran leh sigaaru lcuyuun indho yaryar leh shuhub shaaaf shacaaf shicaaf shuhubka waxa weeye waxaa laga wadaa shicaafka waxaa laga wadaa jamcu shacfa waxaana wey ba hiya aclى alra'si wاlmuraadu shuhub shacuur macnaha timo badan leh oo waxa weye timahooda ayaa aad u badan ayaa laga wadaa timo macnaha fara badan oo adag bay leeyihin min kuli xadabin yansiluun ay min kuli makaanin murtaficin xadabku waxa weeye makaan lmurtafic sida inoo imaan doonto way kaana wujuhum almajaan lmuطraqa wejigooda waxaad moodaa bahalkaa tursiga oo goobaabinta calaamadaasoo kalena kusoo aroortay markii turkida nebigu uu tilmaamayey imaam axmed baa xadiidkaa wariyey wa qaala alhaytamiyu fi mujmaci zawa'id waxa uu ku leeyahay rawaahu axmed wطabarani wa rijaaluhuma rijaalu صaxiix fi mujmaci zawa'id majalada sideedaad safxada lix ayuu saa ku leeyahy wa min xadiidi nawas ibni samcaan anahum aqwiyaa laa taaqata liaxadin biqitaalihim waa niman xoog badan ba la yihi oo aad iyo aad u xoog badan oon cid la dagaalami kara jirin haddaba marka waxaa halkaa inooga caddaatay nimankaani inay bilo aadn yihiin oo sifadooda iyo tilmaantoodana ay u eg yihiin dadkaa turkida ay shabahaan oo waxa weeye ay isku nasabka yihiin oo ka wada yimaadeen yafit ibnu nuux calayhi salaam haddaba marka bal adilada nusuusta kusoo aroortay oo ina tusinaysa kitaabka iyo sunnaha bal aynu wax ka soo qaadano qodobka labaad annusuus daala calaa yajuuj wamajuuj min alkitaabi waasuna qaala allahu tacala ilahi waxau yihi xatى إda futixat yأjuuj wmaأjuuj wahm min kuli xadabi yansiluun wاqtaraba alwacd اlxaq wuxuu yihi ilaahay xataa waa xarfu gaaya ilaa iyo markii la gaaro futi idaa futixat ilaa markii la furo oo laga soo furo yajuuj wamajuuj radmigii iyo sirdigii uu ku xiray dee maaragtay dalqarnayn lasoo furo yajuuj wamajuuj waa laba qabiilo waa magacyadoodii wahum iyagu yajuuj wamajuuj waa ismu ishaara waxay unoqonaysaa min kuli xadabin yan macnaha wahum waxay unoqonaysaa yajuuj wamajuuj min kuli xadabin yansiluun meel walba ay makaanin murtaficin way gaarayaan meel walba way ka dhacayaan waqtaraba alwacdu lxaqa xilligaa marka waxaa soo dhowaaday xaqii ay assaaca faidaa hiya shaakhisatun absaaru aladiina kafaruu markaas ayay hoganaysaa oo dulloobaysaa oy maaragtay kuwii gaaloobay maalintaas ayay waxa weeye araggooda wuxuu noqonayaa mid hoos u raaracoo duliya yaa weylanaa ayay leeyihiin qad kunaa fi gaflati min hada waxaanu ku jirnay afla hoogayage waxaanu ku jirnay arrintan maanu ogeyn gaflad baanu ku jirnay bal kunaa haalimiin waxaanu ahayn kuwa dhaalimiina oo xadgudbay waaya aayaddaa ilahay wuxuu ku sheeg ku sheegay fi suurati ambiya macnaha yajuuj wamajuuj inay aakhiru zamaanka lasoo furi doono wa qaala tacaala fi siyaaqi da lqarnayn fi qisati da lqarnayn markuu ilahay ka sheekeeyey fi suurati alkaf alkaf waxa uu yihi uma atbaca sababa macnaha yas'aluunaka can di lqarnayni qul saatlu calaykum inhu dikra ilaa uu ilaahay kasoo gaaray markii laga soo sheekeeyey inuu waxa weye qorax udhac tegey inuu qorax kasoo bax tegey uma markaa kabacdi ilahay wuxuu yihi uma atbaca sababa sababtiibuu raacay ilaahay uu siiyey xataa idaa balaga bayna saddayni markuu gaaray sadiga waxaa la yihahdaa ay macnaha bayna saddayni markuu gaaray meeshii uu ku xiray ku xirayo weye macnaha laba buurood meel udhaxaysa oo waxa weye furayd ayay kasoo baxayeen ba lihi wajada min duunihima qowma laa yakaaduuna yafqahuuna qawla dad buu halkaa ka helay aan waxbaba fahmaynba cajamiyiina oo kalaamkooda waa faseex ahayn qaaluu waxay idhahdeen ya dalqarnayn dalqarnayno waa inoo imaan doonaa waa tacriifinayna dalqarnaynkaana cidda uu yahay ina ya'juuja wama'juuja mufsiduuna fi lardi ya'juuj wama'juuj dhulkii bay fasahaadiyeen fahal najcalu laka kharjan macnaha maal ay macnaha khiraajka waxa weeye macnaha ma ku siinaa wax dhaqaalo lacag wuxuu ma ku siinaa oo kira ahaana oo aada nimankan an tajcala baynana wa baynahum saddan naga xidhig wax nagaga xir oo markaa aanu ku siina lacag iyo wixii aragtid qaala wuxuu yidhi ma makannii fiihi rabbii khayrun faaciluuni war waxa ilaahay uu isiiyey ayaa ka khayr badan waxa aada wadataan waxba idinkama rabo fi sabiilillahi baan idinku samayne ilcaawiya awoodiina biquwatin ajcal baynakum wa baynahum radmaa derbi baan idinkaga xirayaa xadiid ah oo bira on werigi ayna fujin karin aatuni zubara alxadiid ii keena birti xadiidka xataa idaa saawaa bayna sadafayni markuu meeshii ku buuxiyey oo waxa weeye meeshii furayda ay kasoo baxayeen oo dhan uu buuxiyey ayuu wuxuu yidhi qaala anfiku qaala anfiku afuufa marka ololiya dab ku shida xataa ida jacalahu naaran qaala aatunii ufriq calayhi qidraa maar ii keena buu yidhi marka aan ku shubay eh markay birtii dhalaashay oo kabacdi maar lagu sii shubay ayay markaa meeshii xiran ilaahay wuxuu yihi fama stadaacuu an yadharuuhu inay kor ka soo boodaanna ma awoodin wama stadaacuu lahu naqba inay darooliyaan oo meeshii kasoo baxaanna ma ay awoodin macnaha intay derbigii koraan inay kasoo boodaanna ma awoodi karaan inay inta fagaan jebiyaan oo kasoo dhexbaxaanna ma amri ma awoodi karaan qaala markaasuu dalqarnayn wuxuu yihi qaala hada raxmatu min rabbi arrintaasi waa naxariis ilaahay uu siiyey faida jaa wacdu rabbi jacalahu dakaan wa kana wacdu rabbi xaqa amaa maalinta qiyaame markii la gaaro ilaahay derbigaan o dhan waa burburinayaa dakaan ayuu ka dhigaya ibr markaasay kasoo baxayaan ilahay wuxuu yihi wataraknaa bacdahum ywmaidin yamuuju fi bacdin wanufiqa fi suuri faja fajamacnaahum jamca maalinta noocaasa marka markay soo baxaan oo la isdhex yaaco oo meel walba ay ka dhacaan oo dadkii iyo iyagii laisku sii dhexdaayo kabacdi markaas ayaa allihii subxaana qaadirka ahaa waxa weeye qiyaamihii kabacdi markaa dhacay haddaba fi hadihi alaayaat tadulu calaa ana allaha sakara dalqarnayn ilaahay dalqarnayn inuu u sahlay arrintan ay aayadaha inoo caddeeyeen man huwa dalqarnayn dalqarnayn culummadu waa isku khilaafeen isamkiisa horta dhulqarnayni waa waa naynaas kii u saaxiibka ahaa labada gees waana ino bal waa akhrki doonaa waxa loogu bixiyey qaala ibnu cabaas wuxuu yihi magaciisa waxaa la yihahdaa cabdallah ibn daxaak ibn macd ibn macd wadacafahu xaafid waa daciifiye qowlkaas xaafid ibn xajar wa qiila waxaa la yihi buu yihi muscab ibn cabdallah ibn qnaan min alsd qabiilka asdi la yihahdo uma qaxdaan qabiilka qaxdaan la yihahdo ayuu ka yimid ba li oo asalkiisa waa wuxuu abaaliyi dadkii qaxdaaniyiintii qaxdaaniyiintu marka waa dadkan yeman iyo degenaa haddana jira oo waxa weye xilligii nabiyullahi ibraahimna joogay weeye oo asalkoodaba carabnimadu halkaasay ka timid ba liyi oo qaxdaaniyiintii iyo nimankii halkaa jurum iyo ayay ka timid ba liyi carabnimada waxa la yihahdo wa qiila gayra dalik marka qowlkaasi wuxuu leeyahay asalkooda nima ninkaasi wuxuu ahaa halkaa dadka ka yimid waxaa la yihi waa sumiya lama hayo marka qowl saxiixa oo jasminaya ninkaa magaciisa iyo naayihiisa iyo meesha uu ka yimid laakin saasaa uga tegey xaafid ibn xajar wuxuu yihi wa sumiya bidilqarnayni liannahu balaga almashaariq walmaqaarib min xaysu yadlacu qarnu shayطaan buu yihi lakin min xaysu yad tadlacu shamsu weye waxa weye wa biqurubi shamsi waxa uu gaaray xataa idaa balaga maaragtay maqrib ashamsi meesha qoraxdu ay u dhacdo iyo meesha ay ka soo baxdaba wuu tegey ba la yihi ilaahay baa ufududeeyey sababta uu ku tegeyna de rabbi baa garanaya ilaahay baa ufududeeyey oo asbaab uu marasiiyey oo wuu gaaray waa tii suuratu kaafi ka sheekaysay way waxaa la yidhi wa kana cabdan mu'mina saalixan qaarna waxay leeyihin nebi buu ahaa wa qiila waxa la yihi inahu kana qabla ibrahim nabiyullahi ibraahim buu ka horreeyey ba li wa qiila waxa la yihi qad adrakahu ibrahim nabiyullahi ibraahim ayaa soo haleelay oo xilligii nabiyullahi ibraahim buu ahaa ba la yidhi dalqarnayn wa huwa gayru dalqarnayn dalqarnayn kalaa jira ba la yihi aliskandariy oo masr joogi jira oo masr ahaa kaas ma aha ba la yidhi fa ina hada kana kafiran gaal buu ahaa ba la yidhi waana mutaakhir oo xilligii wuxuu ahaa ba la yidhi nabiy llahi ciisa calayhi salaam fatxulbaariga ayuu saa ku sharaxayaa xaafid ibn xajar majalada lixaad waxa weeye afar boqol iyo waxa weeye lixdan iyo labo ilaa afar boqol lixdan iyo shan haddaba marka qowlka waxay nooga caddaaday dalqarnayn lama hayo magaciisa oo saxiixa lama hayo laakin culimmadu waxay u badan yihiin in la yihahdo muscab ibn cabdullah u ahaa oo waxa weye qabiilkaa qaxdaan iyo meelaha uu ka yimid inuu ahaa nin saalixa oo mu'mina oo ilaahay uu ufududeeya waxaan arrimahan inuu meel walba tago qaarna waxay leeyihin culummadu dee nebigu ahaa waayo ilaahay ba u waxyooday oo waxa weeye u waxyooday waynu arki doonaa bal waxay culummadu ka yihahdeen wa qaala wuxuu yihi asheikh abubakr aljazairi fi kitaabihi aysar tafaasir marka uu ka hadlayo wuxuu yihi culamadu way isku khilaafeen buu yihi magaciisa iyo sababtiisa ilaa afar qowl baa la isugu khilaafay cabdallah waa la yihi aw iskanderna waa la yihi aw cabaas aw jaabir kama اkhtalafuu fi talqiibihi bidalqarnayn sida sababta loogu magacaabay dalqarnaynna way isku khilaafeen toban qowl baa ku jirta buu yihi laakin waxa ugu wanaagsan buu yihi annahu inuu ahaa meliku faris wa rum wa annahu kana lahu d dagiiratani min shacri ra'sihi faluqiba bidalqarnayn waxa lay ninkaani boqor buu ahaa mu'mina oo faris iyo ruom iyo meelo badan haystay oo saalix oo wanaagsan marka madaxiisa timaha ayuu laba u kala xiri jiray ba layihi dadku berigi hore timaha waa la bixi jireen timuhu inta laba u kala xira sida dumarka oo kale difra waxa la yihaha dumarku markay timaha intay kala xirxiraan ay dhinacaan midigtaana qaar u xiraan dhinacaan bidixaana qaar u xiraan ama horay qaar u xiraan ama gadaal qaar u xiraan oo markaas ay gadaal usii wada tuuraan marka waxa la timihiisaasaa u xiraa labadii nooc oo timihiis u xiraayeen ayaa loogu bixiyey ba la yihi dalqarnayn dalqarnayn والظاahir anahu kana nabiya yuuxى ilayhi sida daahirkaa aayaduhuna waxay keenayaan inuu nebi ahaa loo waxyoonayey ayuu ahaa ayay daahirka aayaduhu keenayaan ayuu yihi shiku wa kana melikan xaakiman xaakimna waa ahaa mujalada saddexaad oo aysara tafaasiir laba boqol sideetan iyo ko safxada ayuu saa ku leeyahay abubakr jazaa'iri xafidahu llah haddaba marka aynu usoo noqono marka aayadaha waxaynu ka faa'ideyno fa hadihi alaayaat dalat calى ana allaha sakra dalqarnayn almelik aلصaalix libinaai sad asad alcadiim waxa weye derbigaa dheer oo weyn oo aad iyo aad u weyn oo uu ku xiray liyaxjuza bayna ya'juuj wama'juuj almufsidiina fi lardi wa bayna annaas dadka iyo wuxuu ku kala xiray maaragtay ya'juuj wama'juuj arrintaasi marka waxay inoo caddaysay aayadaha inoo caddeeyey inuu dhisay dalqarnayn fa ida jaa alwaqtu almacluum markii xilligii ilaahay ugu talagalay ay timaado waqtarabat saaca saacaduna soo dhowaato indagta waa burburaya marka hada sad biidn illah idinka ilah wakharaj yajuuj wamajuuj biidn illah way soo baxayaan bisurcatin iyagoo dheeraynaya waa jamcin kaiir aadna u badan laa yaqifu amaamahu axadu min annaas min albashar wax hor istaagi karana ma jiraan wa hada calaamat calaa qurbi naski fi suur qiyaamaha afuufideedi ayaa markaas soo dhow wa kharaab dunya adduunkiina waa kharaabaya wa qiyaamu saaca qiyaamihiina waa dhacaya tafsir ibn kathir ayuu saa ku fasiraya markuu aayadaha fasirayo wa can zaynab binti jaxsh radi allahu canha xaasaskii nabiga wey zaynab binti jaxsh waxay tihi ana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam dakala calayha yowman fazican nebiga oo naxsan baa maalin usoo galay yaqulu laa ilaha ila allah waylun lilcarab min sharin qad iqtarab futixa alyawma min radmi ya'juuj wama'juuj mitla hada mitla hadihi wa xallaqa biisbicayhi alibhaam walati taliha waxay leedahay zaynab nebiga ayaa iisoo galay isagoo naxsan markaasuu leeyahay laa ilaha ila allah ilahay mo ilah kale ma jiro wa waa tacajub macnaa waa nebigu aad buu unaxsan yahay waylun halaag baa usugnaaday lilcarab ay lilmuslimiin baa laga wadaa carabtu sida culummadu inoo fasiri doonaan min sharin qad iqtarab shar baa kusoo dhowaaday futixa waxaa la furay alyawm maanta min radmi ya'juuj derbigii lagu xiray ya'juuj wama'juuj mitla haadihi sidaan oo kale dalool intaa la eg wuxuu isku soo dhoweeyey marka uu nebigu isku qabtay wa xalaqa xalaq ayuu ka dhigay oo isku qabtay waa markaa suulka iyo far murugsafada ku xigta aad fooga isku saartid oo dalool ka dhigtid oo goobaabin ka dhigtid goobaabintaa in la eg daloolkaa in la eg waa wax yar weeye marka ayaa maanta waxaa furmay derbigii ya'juuj wama'juuj ku xira ayaa la furay qaalat waxay tiri waxaan ku yidhi rasuulka ilaahiyo faqultu waxaan idhi zaynab baa dhahaysa ya rasuul allah afa nuhliku wa fiina asaalixuun ma nala halaagayaa iyadoo dadkii wanaagsanaa nala joogaan oo dad muslimiina wanaagsan saxaabadii wax walba rag dadkii o dhan miyaa nala halaagaya oo waxay ka fahantay macnaha halaag inuu soo dhowaaday qaala wuxuu yidhi nacam idaa kahura alkhabat haddii xumaantu badato waa la yidhi halaagaya imaam albukhaari ayaa wariyey iyo waxa fi kitaabi axaadiis alambiya oo fi saxiixi saddex kun iyo saddex boqol iyo afartan iyo lix imaamu muslimna wuxuu ku werinaya fi kitaab alfitan ayuu ku werinayaa toddoba kun iyo boqol lixdan iyo lix oo tartiibka imaamu nawowi haddaba qowluhu bay yihahdeen culummadu waylun lilcarabi qad min sharin qad iqtarab qaala alxaafid wuxuu yidhi arrintaa wuxuu ugu gaar yeelay nebigu carabta lidalika liannahum kanuu xiinaidin mucdam man aslama walmuraadu bishari ma waqaca bacdahu min qatli cuhmaan wuxuu yihi sharka iyo dhibaatada kusoo dhowaada waxaa loogu gaaryeelay weye leannahu maalintaa iyagaa muslimiinta u badnaa wa amaa waxa weeye fitankan iyo dhibaatadan muslimiinta o dhan bay ku dhacaysaa sharkaas soo dhowaaday oo bilaabmayna wuxuu ahaa sharkii dhibaatadii fitankii ku dhacay oo cusmaan khawaarijtu ay dileen kabacdina markaa fitankii uu batay ilaa iyo waxa weeye qiyaama saacna uu soconayo oo waxa weye una joogsanaynin waataynu fitanka faraha badan kasoo sheekeynay iyo qitaalkii iyo dhibaatadii waxaa kale oo sugnaatay wuxuu leeyahay ilaa iyo ay noqdaan buu yihi carabtii iyo mumin muslimiintii oo dhan sida bayn alumam kaalqascati bayn alakla kama waqaca fi xadiid alaakhar siduu nebigu xadiid kale u yihi yuushiku an tadaaca calaykum alumam min kuli ufatin kama tadaaca alaklatu min ilaa qascatiha macnaha waxaad ku dhowdihiin in ummadahoo dhan isugu kin yeertaan meel walba isaga yimaadaan idinla dagaalamaan sida oo hareeraha idinka soo fadhiistaan oo qof walba uu isleeyahay cun sida waxa weye dadka wax cunaya xeero raashina markii lao la dhex dhigo ay intay isugu yeertaan oo hareeraha uga fadhiistaan ay cunaan fa qaala qaa'ilu mid baa wuxuu yidhi ya rasuul allah wa min qilatin naxnu yawmaidin ma yaraan aanu qabno miyaa saana loo yeelayaa maalintaa qaala markaasuu nebigu wuxu yhi macnaha wuxuu leeyahay saxaabigu miyaanu yaraanaynaa dad yar miyaan noqonayna markaasuu nebigu wuxuu yihi bal antum kathiir waa badantihiin walaakinakum gutaaun ka gutaa'i sayl laakiin waxaad noqonaysaan buu yihi daad xoor daad xoortu waxa weeye daadka xumbada uu dusha ku wado oo waxa weeye aan naf lahayn xog waxa weeye abur ah cidlo ah xoor cidlo ah oo markii waxa weeye daadkii uu wado iska baaba'aya qashin daadku wado oo kalaad noqonaysaan waayo sababtu maxay tahay walayanzicana allahu min suduuri caduwikum almahaabata minkum cadowgu awel muslimiinta waa ka baqi jireen laakin ilaahay wuxuu qalbigooda ka saarayaa cabsidii iyo khawfkii awel ay k inaga qabeen oo muslimiinta ka qabeen walayaqdifana allahu fi quluubikum alwahn alwahn alwahnu marka waxa weeye sida nebigu ku fasiray markii la yihi rasuulka ilahi waa maxay wama lwahn qaala wuxuu yihi xub dunya wa karaahiyat lmowt adduunkaad jeclaanaysaan mowtkana waa nacaysaan mar haddaad geeridii nacdaan adduunkana jeclaataanna hadde waxa weye markaa cidina idinka cabsan mayso l waxaa muslimiinta looga cabsanayey waxa weye de adduun ma ayna rabin oo waxa weye aakhiray rabeen markay markay adduunkii jeclaataan oo xubu dunya ida galo mawdkii baa nacaysaan mawdkii markaad nacdaanna hadda markaa dadkii baad lamid noqonaysaa way xadiidkaas imaam abu dawud baa weriyey wasaxaxahu asheikh albani raximahullah fi sunani abi dawud raqamka afar kun iyo laba boqol sagaashan iyo toddobo ayuu ku saxiixiyey imaam abu dawudna sunankiisa raqamkaas fi kitaab alfitan ayuu ku keenaya wa silsilati axaadiis saxiixa sagaal boqol konton iyo lix iyo mishkaat almasaabiix ayuu ku saxiixinaya raqamka shan kun iyo saddex boqol lixdan sagaal wuxuu yihi marka waxay leyihin culamadu wa ana almukhadib bidalika alcarab qala alqurdubiy raximah llah wayaxtamil an yakuna almuraadu bishari ma ashaara ilayhi fi xadiidi umi salama sharkaani waxaa dhici karta inuu noqdo wixii xadiid kale uu ishaaray xadiidka umu salama umu salama ayaa waxay leedahay iyaduna werinaysa ana nabiy sala allahu alay wasalam istayqada leylatan hameen buu toosay faqaala wuxuu yihi subxaana allah maada unzila laylata min alfitna fitan fara badan ayaa caawa la soo dejiyey maada unzila min alkhaza'in maxaa khazaa-in khazaa-inku dee waa maalka iyo wanaagga la soo dejiyey man yuuqidu sawaaxiba alxujuraat yaa toosinaya dumarka guriga jiifa bimacnaha dumarkii xaasaskii nebiga waryaa toosiya yaa ruba kaasiyatin fi dunya caariyatin fi laakhira waxaa badan buu yihi mid adduunka dhar qabta aakhirana qaawan oo aan aakhira waxba uga horayno haddaba marka xadiidkaas oo imaamu tirmidi warinayo sheikh albanina ku saxiixiyey fi sunan tirmidi raqamka laba kun iyo boqol iyo sagaashan iyo lix ayuu marka fitanku noqon karaa in laga wado oo waxa weeye waylun lilcarab min sharin qad iqtarab taas ayaa sharkaas fitankaa weye ba lii oo culimadu waxay leyin waa fitanka sida imaamulqurdubi ay ku sharaxayaan fatxulbaariga ayuu kusoo guurinayaa qowlkaas xaafid ibn xajar majalada saddex iyo toban boqol iyo soddon iyo afar safxada haddaba qowlka ay tiri wa qowlaha macnaha zaynab ay tiri anuniku wafina saalixuun wa fi riwaayatin fi riwaayati yazid ibn اlasami buu yihi xaafid ibn xajar can maymuna can zaynab binti jaxsh fi naxwi hada waxaa ku jirtay furija laylata min radmi yajuuj wamajuuj furjatan ay dalool yar qultu waxaan ihi ya rasuul allah ayucadibuna allahu wa fina saalixuun manal cadaabayaa iyada oo dad wanaagsan nagu jiraan qaala xaafid ibn xajar wuxuu yihi markuu nebigu yihi nacam idaa katura alkhabr xaafid ibn xajar wuxuu yihi wa kaanaha fahimat min fadxi alqadr almadkuur min alradmi waxay ka fahamtay zaynab markii la yihi dalool yar baa furmay de inuu sii ballaaran doono oo waxa weye hadhow ilaa ay ka soo baxaan iyagoo dhan inay arrintu sii socon doonto wa kaana cindaha cilmun ana fii khuruujihim cala annaasi ihlaakan caaman lahum waxaynu horay u tuqiinay oo dee nebiga waa maqashay axaadiistii aynu soo marnay iyo keyrkoodna in hadday mar yajuuj wamaajuuj soo baxaan caalamkao dhan halaagsanayo oo ay dadka halaagayaan ayay horay u ogey marka waxay istiri mar haddii dalool laga furay oo daloolku sii ballaarto oo ay soo baxaan hadda waa idii dhamaatay marka haddana nebigu wuxuu yidhi marka nacam idaa kahura alkhabr qawlkaa maxaa loola jeeda qaala alxaafid wuxuu yidhi waxay culimmadu ku fasireen azina maantana waa ujeednaa zinadii meel walba waa badan waa awlaadu zina iyo wacalladu inay bataan dad baaba maanta korsanaya oo wacaladii waxa weye aadan oran karinba war wacalka maxaa korsanay ha wacalkayga ka rabtaa buu kuleey walfujuur iyo fisqinimadii inay badato wa huwa wlaa liannahu qaabilahu asala bisalax salaaxa wanaagga islaaxa iyo khayrka iyo maxaa qaabilaya fasaadka iyo fujuurka ayaa qaabilaya qaala ibn carabi wuxuu yihi fiihi albayaan biana khayr yuhliku bihalaaki shariir khayrkii dadkii khayrka lahaa oo wanaagsanaa waxaa lagu halaagayaa sababta kuwa xun ay la imaanayaan waayo kulli waa la iswada halaagaya haddii uunan xumaantii ka reebin oo uunan gaclaha qaban oo munkarkii aan laga nahayin dadkii xumaa hadda halaagii waa inagu wada dhacay wa kadalika haddii uu ka reebo laakiin uu ka nahayo laakiin aan xumaantii la joojinayo sii socoto waa la iswada halaagayaa uma yubcatu cala kuli axadin bima fi niyatihi qof walba waxaa hadhow lasoo saarayaa niyadiisa wixii ku jiray oo waxa weeye uma yuxsharu kula axad cala niyatihi niyadiisa ayaa qof walba lagu soo xasrinaya saas ayuu ku sharxayaa ibn xaafid ibn xajar fi fatxilbaariga uu kusoo guurinayaa majalada saddex iyo toban boqol soddon iyo lix isagoo ibn carabi kasoo guurinay haddaba marka haddii xumaantu badato oo dhibaatadu badato oo fisqigu bato waa lashalaagaya qof walbana hadhow niyadiisii ayaa lagu soo saarayaa khayr iyo shar wixii ugu jira wa fi xadiidi nawas ibna samcaan weli waxaan ku jirnaa adiladii iyo nusuustii ina tusinaysay inay dadkan yajuuj wamajuuj soo bixi doonaan xadiid dheer oo arrimaha aad uga sheekeeyey nawas ibna samcaan uu wariyey oo ka sheekeeyey arrimaha aad uga uga sheekeeyey wuxuu yihi nebigu markii uu ka sheekeeyey arrimahan ayuu wuxuu yihi fabaynamaa hum kadalika markii la dilay dajaal oo nabiyullahi ciisa dilay oo markaa ay ka nasteen oo ay saa u joogaan ayaa markaa fabaynamaa hum kadalika ay nabiyullahi ciisa iyo dadkii mu'miniinta ay joogaan id awxa allahu ilaa ciisa ilahay baa nabiyullahi ciisa wuxuu u waxyooday inii qad akrajtu cibaadan lii waxaan soo saarayaa addoommo waxa weeye anigu aan leeyahay macnaha addoonnimada waxaa laga wadaa kolley waa addoommo ilaahay yayban caabudin oo fasahaad iyo xumaan ha wadeen lakin ilahay baa abuuray laa daaqata liaxadin laa yadaan ay macnaha laa daaqata liaxadin biqitaalihim qof la dagaalami kara ma jiro waa aad bay u badan yihiin faxaris cibaadii ila tuur buurta tuuru siina la yidhaahdo addoommadooda isuuge dadka mu'miniinta halkaa ku aruuri wayabcatu allahu yajuuj wamajuuj yajuuj wamajuuj baa ilahay soo saaraya wahum iyagu ee yajuuj wamajuuj min kuli xadabin yansiluun meel walba way gaarayaan fayamuru awaa'iluhum intooda horaa waxay soo marayaan calaa buxayrati dabir dabira dabriya dabariya dabariya marka waa bad wey baddaas soo marayaan fayashribuuna way ka cabayaan waa bad yar wey maa fiiha biyihii ku jira bay ka cabayaan wayamuru aakhiruhum fayaquluuna waxay lehin laqad kaana bihadihi maratan maaun meeshaan wallahi biyaa beri ku jiri jiray badii dhamayd kuwii ugu horeeyaa fuuqsaday intii dambe markay badii soo maraan eberba weeye marka waxay la mid tahay matalan sanadkii hore meeshii roob galay ama waxa weye dhowr bilood ka hor meeshii biyaha laga dhamaystay markii roobku da-o baadiyaha harooyinka iyo meelaha biyuhu galaan dhooba dhoobadii waxay noqonaysaa waxaa bi waxaa kasii muuqanaya calaamadii iyo biyihii iyadoo qalashay ayay markaa waxay noqonaysaa kutusaysaa in meeshaan biyo ku jiri jireen badii noocaasoo kale ay ka dhigayaan subxaan allah waay nabiyullahi ciisa calayhi salaam wa yuxfaru nabiyullahi ciisa calayhi salaam wa asxaabuhu halkaa ayaa lagu hareeraynaya oo waxa weeye duuru sina ayay gelayaan halkaasay tegayaan meel walba marka way ka dhacayaan kuwaani oo meel walba way gaarayaan marka waa markay soo baxayaan yajuuj wamajuuj xataa yakuna ra'su thawri ra'su thawri liaxadihim khayran min mi'ati dinaar liaxadikum alyawm miatu dinaar maalintii saxaabadii waxay lacag aad u badan aad u badan bay ahayd oo miatu dinaar ninka haystaa taajir buu ahaa marka maalintaasna waxa weye dee madax dibi laga gooyey neef madaxii qaymo lama lahayn oo maantaba inaga madaxa markii xoolaha la qasho hata madaxa la iska tuuro dad yar baa karsada waa iska tuuraan dadku inta badan qaymo male laakiin maalintaasi lacag waxba tari mayso ee qofkii heli kara madax uu cuno xataa ayaa wuxuu ka jeclaysanayaa oo uga khayr badan mi'atu dinaar oo lacagtii waxay qabanaysa ma jirto nabiyullahi ciisa calayhi salaam ayaa ilaahay baryayay iyo saxaabadiisii fa yargabu nabiyullahi ciisa wa asxaabuhu ila allah ilaahay bay baryayaan ilahay markay baryaan ba ilahay wuxuu soo dirayaa fa yursilu llahu ilahay baa wuxuu soo dirayaa annagafa naqafka fi riqaabihim annaqfa fi riqaabihim fayusbixuuna farsa ay qatla ereyada aad adagoo dhan dib baan ka sharaxaynaa oo erey erey usoo qabanaynaa marka naqafku waa xayawaan oo waxa weeye xoolaha sanka ka gala waan dib baan ka sharaxaynaa nooca uu yahay ayaan ka sharaxaynaa wuxuu yidhi ilahay baa wuxuu soo dirayaa ba bahalka xayawaanka oo annaqafa naqafka la yaraha ayuu ilaahay soo diraya way xataa waxa weye fi riqaabihim macnaha qoortooda ayuu ku diraya oo waxa weye yajuuj majuuj baa lagu diraya fa yusbixuuna farsa fa inahum yusbixuuna macnaha waxay noqonayaan farsa ay qatla ka mowti nafsin waaxida hal qof oo la dilay oo kale ayay noqonayaan hal mar bay dhimanayaan oo kulli bakti noqonaya uma yahbidu nabiyullahi ciisa nabiyullahi ciisa wa asxaabuhu ayaa soo degaya ila alardi dhulkay kusoo degaya falaa yajiduuna fi lardi mawdica shibrin ilaa mala'ahu zahamuhum ay danasahum dhiigoodii iyo waxoodii iyo baruurtoodii iyo wixii ka shiilmayey ayaa meel walba qurunkoodii baa buuxiyey markaa dhulkii aad u badan waaya wanatanahum ee qurankoodi ayaa buuxiyey nabiyullahi ciisa calayhi salaam fayargabu nabiyullahi ciisa ila allah wa asxaabu ilaah bay baryayaan ilaahayo waxaa naga qaad fa yursilu llahu ilahay baa wuxuu soo dirayaa tayran shimbiro ka acnaaqi lbukti geela qoortiisa oo kale leh buktiga waa hasha goosha ah oo weyn shimbiro waa weyn fataxmiluhum fatadraxuhum xaytu shaaa allah ilaahay baa markaa shimbirihii baa qaadaya meeshii ilaahay la doono ayuu ku tuuraya uma yursilu llahu mataran ilaahay roob buu soo diraya laa y laa yakunu laa yakunu minhu baytu madarin walaa wabar fayagsilu lard roob baa ilaahay soo diraya fara badan oon wax celin kara jirin baytu madar ay beytkii guryaha waa guryihii magaalada ma celin karaan walaa wabar guryihii baadiyuhuna ma celin karaan fayagsilu larda dhulku dhaqaya xataa yatrukuhaa kazulqati ay alkalmir'aat lisafaa'iha sida muraayad oo kale iyo nada nadiifnimadeeda dhulkii o dhan bu wuxuu ka dhigayaa nadiif oo waxa weye dhulkii awal wasakdoodii iyo baruurtoodii iyo wixii oo dhan ayaa ilaahay ka dhaqayaa oo nadiif u ka dhigaya uma yuqaalu lilardi dhulkiiba waxaa lagu oranaya ambiti soo saar marka tamarataki mirahaagii iyo wanaagaagii waruddi barakataki barakadaadina soo celi fa yawmaidin ta'kulu lcisaabatu min arumana waxay markaas maalintaas dadka dhan oo jamaaco ah alcisaaba waa jamaaca waa inoo soo hormar ayaa waxay cunayaan hal rumaano ah rumaanku waa tufaaxu leegiya waa rumaan macruufka ah wayastadiluuna biqixfiha waxayna harsanayaan hooskeedii wa yubaariku fi risli ay allaban waxay maalintaani waxaa la barakaynayaa labanka ay xoolaha caanahooda hal mar wixii laga maalo ayaa la ihahda xataa ina aliqxata min alibili latakfi lfi'aan hal liqxa waxaa la yihahdaa neefka geela oo markaa dhalay oo waxa weeye irmaan macnaha ilaa caanaha hal mar laga liso ay ka dhirgaan alfi'aan ay jamaacaatun kathiira dad badan waliqxata min albaqar hal mar saci la lisayna ay ka dhergaan alqabiila min annaas qabiilo dhan waliqxata min alghanam latakfi lfakid min annaas ay jiribka ugu hooseeya dadka aqaaribada wihi fa baynama hum kadalika id yabcat llah id bacat allahu ilahay baa wuxuu markaas soo dirayaa alihi subxana qadirka ayaa riixan ayiba dabayl baa markaa ilaahay soo diraya aad u wanaagsan fata'kuduhum taxta aabaadihim dadkii mu'miniinta ahaa oo iska raaxaysanayey oo wanaagga ku jiray ayaa markaa nafta laga qabanaya fataqbidu macnaha taxta aabaadihim intay kilkilaha ka gasho ayay nafta ka qabanaysa fataqbidu ruuxa kuli mu'min wa kula muslim wa kuli muslim qof walba oo muslima iyo qof walba oo mu'mina naftay ka qabanaysa wa yabqa shiraaru nnaasi dadkii xumaabaa soo haraya yatahaarajuuna fiiha isfuulfuulaya oo waxa weye isku tegaya tahaaruj lxumur waxa weye sida dameeraha oo kale facalayhim taquumu saaca qiyaamihii ba ku dhacaya xadiidkan imaam muslim baa werinaya toddoba kun laba boqol sagaashan iyo sagaal marka ereyada ku jira oo adag ayaan sharaxaynaa ere ere u sharaxaynaa qowluhu min kuli xadadin yansiluun alxadad kulu mawdicin haliidun murtafic ayaa la yihahdaa boos walba oo adag oo waxa weeye aad kor u jira oo masalan buuraha dhakadooda oo kale meel walba way fuulayaan way ka deganayaan yansiluunna waxaa la yidhahdaa ay yamshuuna musriciina meel walba oo buura meel walba oo adag xoog bay u soconayaan wayna marayaan iyagoo degdegaya wa qowluhu fa yursil allahu calayhim annaqas annaqaska culimmadu waxay yidhahdeen huwa duudun yakunu fi uluufi libil waxa weye sanka halkan sangaalaha iyo la yidhaha waxa lamida oo sanka geela ka gala wey geela dadka geela dhaqdaa yaqaan xayawaan yara oo waxa weye buurbuuran oo waxa weye maaragtay sanka ka gala oo waxa weye geela markii xanuunsan yahay iyo waxyaalaha noocaas ayuu sanka iyo meelaha ka galaa geelu markuu hindhiso ayuu soo tufaa marka naqasku waa noocaasay dheheen waliqxata waxaa la yidhi alqariibatu alcahd bilwalaada qariibatu alcahdi bilwalaada liqxa waxa la yidhaha neefka markaa dhowaan dhalay ama geel ha noqdo ama lo ha noqdo ama ari ha noqdo ay dhat laban caana leh wa qowluhu alfi'aam fi'aam waxaa loo jeedaa aljamaacatu alkathiira jamaaco ayaa loo jeeda wa qowluhu marka alcisaaba iyo fi'aam waa kala badan yihin cisaaba ama cusaab waa dad koox wey laakin fi'aam markii la yihahdo ay jamaacaatun kathiira aljamaacatu alkathiira wa qowluhu alfakd alfakd waxaa loo jeedaa aljamaacatu min alaqaarib waa qaraabada inta reer hal reer weeye wahum duna albadni walbadnu duna alqabiila qabiilada ayaa ugu weyn dadku waxa weye shacab qabiila badni marka qabiil markii la yidhahdo dadka isku qabiilkaa haddana waxa weeye hoos waxay usii noqdaan badni waa meesha soomaalidu ka tiraahdo masalan qabiilada haddana hoos inay isugu sii yihiin markaa ama ra maya raasku waa hoos marka waxa weye badnigu waa kasii hooseeyaa qabiilka oo meel dhexe bay iskugu abtirsadaan dhowr jilib oo la isku magac loo bixiyo kale laakin jilibku waa kasii hooseeya alfakid waa reerka ugu hooseeya wey wa qawluhu yatahaarajuuna tahaaruj alxumur macnaha ay yujaamicu الrijaalu annisaa bixadrati nnaas banaanka ayaa rag iyo dumarka isugu tegayaan oo wax kala xishoonaya ay jireen sida xoolaha oo kale subxaan allah haddaba xadiidkaa wuxuu inoo cadaynaya dadkaani inay yihiin yaajuuj wamaajuuj dad aad u xoog badan oon wax la mida jirin oo wax celin kala jirin oo subxaan allah ay aad iyo aad u badan yihiin ayuu inoo cadaynayaa xadiidkaas way waxaa kaloo sugnaaday fi xadiidi cabdiraxman kaasaan kusoo gebagabayneynaa ma dersigan cabdiraxman ibn zayd cinda muslim wuxuu yihi wa fiihi waxaa ku jiray uma yasiruuna xataa yantahuu ila jabali lkamri jabal alkamrina waxaa la yihahdaa wa huwa jabalu bayt lmaqdis bayt lmaqdis buur u dhow ayaa la yihahda jabal lkamri ayaa la yihahda ilaa ay halkaa gaaraan fa yaquluuna waxay odhanayaan markay cid walba dhameeyeen wixii dhulka yaalay waxay odhanayaan laqad qatalnaa waanu dilnay man fi lardi dhulka wixii joogay layna halumma kaanaya falnaqtul man fi samaa cidda samada joogta aynu soo layna marka a dhulkii dhamaynaye bal samada waxa joogana aan soo baabi'ino fa yarmuuna waxay ku gamayaan binishaabihim ay sihaamihim sahamkoodii iyo hubkii ay wateen iyo wixii waxay ku gamayaan samada ila samaa fayaruddu allahu calayhim nishaabahum ilaah baa wuxuu ku soo celinayaa sahamkoodii makhduubatan daman iyadoo dhiig leh waa lagu sii fidnaynaya macnaha waxay is odhanayaan wixii samaday joogeena laysa marka xadiidkaana imaama muslim ayaa werinaya toddoba kun saddex boqol ayuu ku werinaya raqamka oo waxa weye tartiibka imaam nawowi haddaba waxa weye marka axaadiidtani waxay kutusinayaan oo aad iyo aad u fara badan inay dadkaani yihiin dad waxa weeye maaragtay caadiya oo waxa weeye aad iyo aad u xoog badan oo bashara ayay ku wada tusinayaan aakhiru zamaankana inay soo baxayaan nabiyullahi ciisana calayhi salaam ay isa soo gaarayaan nabiyullahi ciisa calayhi salaam markuu ilaahay baryana ilaahay uu halaagayo oo waxa weye cid la dagaalami karta ayna jirin ilaa inuu ilaahay halaaga mooye inuu halaagga ilaahay u yimaado mooye cid la dagaalami karta ma jirto oo waxa weye dad aad iyo aad u xoog badan weeye sidaa daraaddeed markaa saas ayaan u rumaynaynaa ma inkirayno qeybta labaad ayaan marka ku keeni doonaa haddii rabbi idno qeyb labaad bay leedahay qisadaani qeybta labaad baan ku keeni doonaa cidda inkirtay iyo waxa weye culummadu waxay ka yidhaahdeen laakiin hadda halkaas ayaan ku joojinaynaa wasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamiin